habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobar waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali dot com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jaamac buullo jaamac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah gaarka gudaha iyo dibadda ee qaraxii muqdisho oo weli socdo
sidoo kalena waxaad maqli doontaan hawshii baadigoobka meydadka amaba haddii dad fayow halkaasi laga soo helay goobtii qaraxu ka dhacay ee burburka hoostiisa arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilinno amniga waxaa nugu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadana maskaxdiisa uusan qaadan karinna nugu dhacay qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa haddii uuba seexda lama seexda waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday midnimo iyo inaan amniga u heelinaa uga jawaabi qurba joogta soomaalida oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan qaraxii muqdisho ka dhacay kulle ani ahaan ma ahan dad ka soo horjeeda dowladda soomaaliya ee waxa waaye dadkaas dad ka soo horjeeda nabadda ay haystaan dadka soomaalida ah meel walba ay joogaan dadka soomaalida dhanna way u siman yihiin saa aaminsan
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda dhaawacyadii loo qaaday dalka turkiga oo aanu ka waraysannay safiirka soomaaliya ee u fadhiya magaalada ankara dadka iyaga markaasi loo qorsheeyey qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxaa loo kala qaybiyey shan isbitaal baa loo kala qaybiyey saddex waxaa la geeyey isbitaalka ankara ku yaalo atator isbitaal la yidhaahdo saddex carruura waxaa la geeyey isbitaal la yidhaahdo bishkabi oo carruurta ah
xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo marka horese warkii dunida
war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa si weyn loogu cambaareeyey weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku le-deen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag dumar iyo caruur waxaa sidoo kale aqalka cad qoraalkaasi ka soo baxay lagu sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi muwaadiniin haystay dhalashada dalka maraykanka geesta kalena magaalada baariis waxaa xalay saqdii dhexe la damiyey nalalka taallada caanka ah ee bartamaha magaaladaasi baariis taasi oo ay dadka reer faransiisku ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dadkii lagu laayay magaalada muqdisho sabtidii afar iyo tobanka oktoobar
maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo soomaaliya ay ku jirtay baroordii qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii dhacay ee ka dhacay isgoyska sooba ee magaalada muqdisho waxaa dhinaca kale lasoo gebagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jirta burburka dhismayaashii uu qaraxu dhulka dhigay dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof halka dhaawacana uu yahay ilaa saddex boqol oo ruux dhinaca kale waxaa sii socda gurmadka caalamiga ah ee gaaraya magaalada muqdisho iyadoo ay maanta gaareen dayuurado sido dawo iyo qalab caafimaad kuwaa oo qaarkood dib u qaaday qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxa magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa muqdisho u dirtay dayuurad sida deeq daawo ah dowladda qatar ayaa iyana geysay dayuurad sida deeq daawo ah taasoo dib u qaaday taas oo dib u qaaday tiro dhaawac ah kenya iyana waxay u dirtay muqdisho laba dayuuradood iyo oo weliba sidaa dawo iyo dhakhaatiir iyadoo soddon ka mid ah dhaawacyadii muqdisho wax ku noqdayna ay u qaaday dalkeeda kenya
in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay dad intaa ka badanna dhaawacya ayaa ka soo gaadhay kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliiska lagu tababaro oo ku taala bariga dalka afghanistan saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in qaraxa loo adeegsaday gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la keenay goobta tababarku ka socday oo ku taala magaalada gardees ee gobolka baktika markii qaraxu dhacay ayay haddana koox hubaysan oo ragahay rasaas ooda kaga qaadeen booliiskii xaruntaasi ku sugnaa hidaayatullah xamiidi oo ah agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeeladu soo gaadhay ay isugu jireen shicib iyo ugu yaraan toddoba ka tirsan booliiska dalkaasi oo uu ka mid yahay taliyihii booliiska gobolka baktika oo halkaasi ku dhintay ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ciidamada la madaxbaxay xoogaga dimuqraadiga syriya oo ka kooban carab iyo kurdiyiin oo maraykanku taageero ayaa gacanta ku dhigay magaalada raqa oo ahayd xalintii ugu weyneyd ee kooxda isis haysatay afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiyiinta syriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday raqa uu soo idlaaday kadib markii magaalada faramaroojin ururka isis oo ay muddo ku xirnayd ay uga baxday aan ku celiya dhegeystayaal halkaase kadib markii magaalada laga faramaroojiyey ururka isis oo ay muddo ba halkaas xarun u ahayd sidoo kale cornel rayan dillan oo ah afhayeenka isbahaysiga ee ciidamada maraykanka iyo kuwa syriya ayaa sheegay in magaalada raqa iyo agaarkeeduba ay sagaashan boqolkiiba gacanta ugu jiraan kooxaha xoogaga dimuqraadiyiinta syriya ururka daacish ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka dar alasuur iyo hareerihiisa kulanti wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhanka kale maanta ayaa ugu dambeysa saddex maalmood oo soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq loo sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii sababtii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa dhinaca kale lasoo gabagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadkii iyo haddii ay jirto in cid ka badbaaday qaraxaasi oo kasoo jirta burburka dhismayaasha uu qaraxu dhulka dhigay dowladda ayaa shaacisay in qaraxaasi ay korodhay oo ay laba boqol iyo siddeetan qof halkaa ku dhaawacantay uu dhaaw dhimatay aan idhaahda dhegeystayaal dhaawacuna uu gaaraya ilaa saddex boqoloo qof doctor shuqcayb cabdulaahi oo ka mid a dadkii soo abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka ayaa u warramay waryaheena jacfar kukay
heer waxay ku bilaabatay aada u weyn annagana ka dhalinyaro ahaan waxaan xoojinaynay oo aan baraarujinaynay in gacmaha iyaga iyo gacmadanada inaanan yaraysan oo meeshii aan tagno wixii aan qaban karno aan qabano waxaan qaadi karno aan qaadno intuu qof ama dhaawac oo hoos ku jirana la heli karaa aan ku biirino guud ahaan marka baldooshadii cagafyadii wixii kulli ee heer duuli ay ahaayeen heerka dhalinyaro aan wax ku wadnana dabcan meel fiican bay noo maraysay maanta ku dhawaad saddex boqol oo dhalinyaro ah maanta meesha isugu timid oo gacmahooda iyo iyagoo isticmaalayo kashinkii wax badan meesha ka qaadayay dhammaan ciddii ku howlaneed oo amni iyo laamaha kala duwanna wayna la shaqaynayeen sidoo kale dawladda oo iyadana aada arrintaas ugu taxaloojisay oo maxaan ku idhahday adeegii wix alla wixii loo baahnaa keentay ayagana shaqo meesha ka waday guud ahaan shaqo fiican baa meesha ka dhacday galabtana waxaaba lagu bilaabay meelaha qaar in oo jingadii lagu wareejiyo sidii dee dadka qaar ay guryahoodii ay u dhisan lahaayeen wadadii dhan waa nadiif waa la mari karay marka shaqada meel fiican bay maraysaa waayahay waxaad ii sheegtay in waxaad ii sheegtay in saddex boqol oo dhalinyaro ah ay isugu timid oo howsha nadaafadda iyo ururinta burburkii ay ka qayb qaadanaysay sidee isugu yimaadeen intaas tiro la eg oo dhalinyaro ah yaa abaabulay yaase isku keenay dhalinyaradusa maxay ahaayeen halkay ka kala socdeen habeenkii dhalinyarada habeenkii koowaad oo qaraxa dhacay iyaga alaadu qaadeen wada inay ka qabtaan ugu dhigmadaan taasina waxay keentay gruub dhalinyaro oo ayagana ka dambaday dhibaatada heerkaa la eg oo anigu aan kamid ahay baa isku xirxiray waxayna ahayd un qofooda ayaarsanaa keliya inaan jiilka iyo hoggaankii wada qabano si voluntary ay u imaanayeen dhalinyarada jaamacadaha ardada sare ururada dhalinyarada kulliga oon kala harin dee dad uun volunteers ah da-doodu aada u dhexayso ayaa meesha isugu yimid kuwa ayaana ka shaqaynayay inay maalin walba xil xilli walba loo baahdo shaqada wax ka qabanaya sidoo kale nadaafad un kamaysan qayb qaadanaynin waa dadka biloobay inay isku yimaadaan ay aruuriyaan xogta siyaasadda dhalinyaradaas oo ka shaqaynaysay in la helo in qofka meesha ku dhimatay maxaa dhacay yaa maqan yaa la la-yahay all this isku aruurintooda si isqabsan si iskooda isku xilqaameen taas ayaana dhalisay in de mar walba loo baahdo ay diyaar ahaadaan saakana sida qorshaha uu ahaa waxay ahayd inay meesha iskugu yimaadaan oo iskugu yimaadeen uniform ay samaysteen ayagaa is abaabulay maamulkii dowladdana agabkii wax walba ay u baahdaan horey ay uga fududeyeen shucayb meeshu meel laga argagaxabay ahayd oo muuqaalkeedu uu cabsi fara badan qofkii arkaba ku beerayo meel ay musiibo ka dhacday bay ahayd intii aad shaqada ku jirteen maanta nadiifinta iyo ururinta burburkii ahayd maxaad aragteen maxay indhihiinu qabanayeen ma hesheen dad meydahoo hor leh dad dhaawacahoo lasoo saaray maanta ma jiraan halkeebaa wax idiin mareen maxaadse aragteen maanta meesha waa la nadiifiyey waxaa la geliyey dad exbata kale kubaraha ku jirtay annaga levelka anaga waxyaabahan helayn waxaa kamid ah cad cad oo dee gacan oo faraanta ku jiro iyo marooyin iyo waxyaabaha idkaare waxyaabaha wax lagu garan karo dhar baa la helay dabcan waxaa kulna waxay dhiirigelin iyo niyad wanaag ay siinaysaa dadka dadkooda ka maqanaa argagaxaas iyo waxaas lama arkeynin sababtoo ah dhalinyarada meesha isugu timid qoys walboo kamid ah qof baa ka maqnaa dad aada u tira badan baa ka maqnaa dadka in la raadiyo ayaa wax walba ka muhiimsan wax walbana ka ka ka horeeyay dee lama dareemeynin argagaxa iyo waxa iyo dhibta waxaa la raadinayay maxaa lagu garan karaa sidee qoys soomaaliyeed ama qoys hooyo ama maxaan ku dhahay caruur ama hooyo ama waalid loogu qancin karay inuu qofka marxuum uu dhintay ama oo maxaan ku dhahay alaabtiisa meesha laga helay intaasaa dadka waday kiira dadka waday goormaa laga yaabaa marka hawsha gebi ahaanba in ay soo gebagabowdo adinka ahaan mase laydiin sheegay xilli wadada la furayo oo sideeda caadiga ahayd ay kusoo laabanayso ay gaadiidku isticmaali karaan hadda waxaa caddayd in gurmadkii heerkii rabay uu gaaray bukaanadii la wada qaadayo diyaaraduhu ay joogaan wadooyinkii la xaaqay dhismooyinka jiingado lagu wareejiyey dee saacadaha soo socda ilaa iyo si officiale looga dhawaaqo lama hortagi karo balse waxaan waxaa hujinayaa in si wada jir ah awood baaxad weyn a meesha gashay culeeskana si fiican loo dejiyey dadkana hadde waa dad muslimiin ah durbada ay dadkii wax walba ay resilienc iyo warkeysiga ay kuu muujinayaan sidaa kalena dhalinyarada iyo dadka meesha jooga ee amni leh dowladda dhinac walba leh ay si wada jira isugu dhex jir ah ay shaqada u qabsanayeen marka officially way soo bixi doontaa ka hor dhicinayo laakiin ay xadwax badan baa la qabtay kaasina waxa uu ahaa doctor shaceyb cabdulaahi oo ka mid a dadkii soo abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka oo u warramayay waryaheena jacfar kukaay halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinaca kalena dhaawacyada shan iyo soddon qof oo ka mid ahaa dadkii aadka dhaawacoodu u darnaa weerarkii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa xalay tafiidkii gaadhay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga danjiraha soomaalida soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi maxamed jaamac aydiid ayaa sheegay in dadkii dhaawaca ahaa ee la geeyey turkiga loo kala qaybiyey shan cusbitaal iyadoo xaaladooda caafimaadna aanay weli waxweyne iska bedelin khadka telefoonka ee magaalada ankara ayaa waxaa danjiraha soomaaliya kula hadlay maxamed cabdi xasan sandheere
xalay sideedii iyo shan daqiiqay soo gaadheen madaarka ciidamada ankara ku yaala waxaa soo dhoweeyey safaaradda soomaaliya oo uu hogaaminaya safiirku iyo dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda waxaa kaloo nala soo dhoweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan horena u ahaan jiray wasiirka hore caafimaadka waxaa nala soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo saraakiil aada u badan oo caafimaadka iyo arrimaha dowladdaba ka socday iyo dham iyo saraakiil badan oo maadaama madaarku ahaa madaar ciidamadaas saraakiil ciidamadaana waa nala jooga waan gartay marka xaggee la geeyey dadka dadka waxaa loo kala qaybiyey marka hore aba lasii kala qorsheeyey xaaladoodana waxaa laga soo gudbiyey muqdisho shan iyo soddon qof bay ahaayeen waxaana la socday soddon iyo afar qof oo kale oo oo ehelkooda ah yani qof baa laba qof la socday inta kalena qof qof baa la socday dadka iyaga markaas loo qorsheeyey qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxaa loo kala qaybiyey afar shan isbitaal baa loo kala qaybiyey saddex waxaa la geeyey isbitaalka ankara ku yaalo atatork isbitaal la yidhaahdo saddex caruura waxaa la geeyey isbitaal la yidhaahdo dishkabi oo caruurta ah saddex waxaa la geeyey isbitaal ciidamadu lahaan jireen oo gulhane la yidhaahdo sideed ka mid oo oo culus waxaa la geeyey numane toddobiyo tobankaasi almost waa kuwa ugu culus sideed iyo toban waxaa la geeyey isbitaal la yidhaahdo bulatli oo magaalada ka baxsan oo magaalo kale oo magaalada derisla ah ku yaala baa sideed iyo tobanka kalena la geeyey waan gartay markii ay soo degeen dadku ee la kala qaybinayey waxaan maqlay in ardayda iyo jaaliyaddu ay dadaal weyn geysatay bal haddaad wax nooga sheegtid
runtii waa run arrintaasi arrin qiirala bay ahayd jaaliyadda waddankan joogta iyo ardayduba oo ardaydu waxay ku mideysan yihiin urur la yidhaahdo umased ururka midowga ardayda soomaaliyeed ee turkiga wax ku barata waxaanu anagu u dirnay fariin in loo baahan yahay turjumaano iyo dad caawiyo dhaawaca arday aada u badan oo gobollada ka kala yimi ayaa noo yimi waanu diiwaan gelinay basas baan u kiraynay ambulance walba ama qof kasta qof kasta ambulance gaaraa lagu qaaday qof kastana waxaa raacay qofkii ehelkiisa ahaa iyo qofkii turjumaanka ahaa ee ardayda ahaa ee volunteerka ahaa kaadhadh volunteera baan u sameynay oo safaaraddu leedahay ilaa iyo hadda aan kula hadlayana ardaydii weli waa la joogaan bukaan bukaankii wayna isbedbedelayaan maamul bay samaysteen ardayda soomaaliyeed ee waddankan joogta runtii anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya aada iyo aad baan ugu mahadcelinay waan gartay intaa wixii ka dambeeyey xaaladooda dadka dhaawace laydin keenay dhakhaatiirta ma kala xidhiidha oo ma ogaateen xaalkusu yahay saaka haa waa kala xidhiidhnay weli diblomaasiyiintii ama saraakiisha safaaraddu goobahaas oo dhan way kala joogaan ardaydii gruub kasta mas-uul bay leeyihiin xaaladooda taakataakaan ula soconnaa dadkii koomada ku jiray xaaladoodii weli waa sidoodii maanta unbaa loo bilaabayey dadku goor dambaa la geeyey dejintaa waqti aada u dheer naga qaadatay marka goor dambaa la geeyey meelahoodii marka dadkii waxaa saaka unbaa howlaha loo bilaabayey wax dhibaata kusoo korodha ilaa hadda maanaan maqal waxaa intaa xusid mudan diyaarad aada u qalabaysan baa lagu soo qaaday oo ciidamadu leeyihiin almost isbitaal oo kale ahayd dhiiggii baa ku socday farabooyinkii baa ku socday dhakhaatiirtii baa la saarnaa marka runtii aada iyo aad xaalad aada u fiicanna way ku yimaadeen markii dambena gacan aamin ah oo si fiican u xanaanaysay bay gacanta u galeen waxaa intaa sii dheeraa waxaa nala joogay ra-iisul wasaaraha saan kuu sheegay ku-xigeenkiisa oo qeybaha caafimaadka dalkan u qaabilsan mar walba xoogaa markaanu joognaba madaxweynaha dalkani waana soo wacayey wuxuu naga wareysanayey xaaladda dadka bukaanka ah qof qof buu nooga wareysanayey ma la dejiyey xaggee xaaladinu idiin maraysaa isagu dabcan soo wacaya aniguna waa la joogay marka runtii waxay dadkani heleen dad u diyaar ah oo jecel oo u wada heegan ah kaasi wuxuu ahaa jaamac cabdilaahi maxamed oo ah safiirka soomaaliya oo u fadhiya dalka turkiga oo khadka telefoonka galabta ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere
waa tahay waxaa weli gargaaraya magaalada muqdisho gurmadka caalamiga ee loo samaynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii muqdisho ka dhacay sabtidii dhoweyd waxaa maanta gaaray dayuurado sida dawo iyo qalab caafimaad kuwa oo qaarkood ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxii muqdisho wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed oo maanta ku sugan garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa qadka telefoonka toos ugu jirto saynab marka hore kusoo dhawow v o a marka xigana bal wararkii ugu dambeeyey wax nagala socodsii
aad baad u mahadsan tahay diyaarado siday gargaar caafimaad iyo agab kala duwan oo ka socday dalalka maraykanka qatar kenya iyo jabuuti ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha adancadda ee magaalada muqdisho iyadoo ay weheliyeen dhakhaatiir iyo weliba qalab caafimaad oo kala duwan ee ku-xigeenka ergiga maraykanka u qaabilsan soomaaliya oo la socday diyaarad nooca ciidamada militariga maraykanka ay leeyihiin oo gurmadka siday ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed duqa magaalada muqdisho kaabid cabdi maxamed oo daawada kala wareegay safiir ku-xigeenka maraykanka waxa uu ka codsaday dowladda maraykanka inay ka caawiso ay ka caawiyaan baaritaanka iyo islamarkaana ay usoo diraan qubara gacan ka geysta baaritaanka qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid baaxad leh inta la xusuusto ahaana kii ugu weynaa uguna saameynta badnaa ee muqdisho ka dhaca oo sababay nolosha dad badan iyo dhaawaca tiro aada u fara badan qatar oo kale dowladda qatar waxay keentay magaalada muqdisho labaatan tan oo dawo ah waxaana siday diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada cirka qatar oo hoostagta ee amiirka waxaana diyaaradda la socday ilaa lix iyo soddon dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad mubarak bin oo hogaaminayay duulimaadka qatar ayaa v o a u sheegay in dhaawacyo kala duwan in ay u qaadayaan ay ku qaadayaan diyaaradda oo ay geynayaan isla markaana ay maanta dhaqaadeen inay geynayaan suudan khartuum halkaasoo adeeg caafimaad loogu sameyn doono waxaa maanta ay qaaday diyaaradda qatar qeybtii ugu horeysay dhaawacyo gaarayay saddex iyo labaatan ruux marka laga dejiyey dawada dhaawacyaduna waxay ahaayeen kuwo culus oo dhibaato ay kasoo gaartay qaraxyadii qaraxii magaalada muqdisho sabigii ka dhacay birina waxa uu sheegay in duulimaad ay sameyn doonaan oo dhaawacyo kala duwan inay qaadi doonaan kenya oo kale laba diyaaradood oo dawo siday ayaa ka timid waxaa hogaaminayay duulimaadka kenya safiirka kenya u qaabilsan soomaaliya ambasador lucas thomas wuxuu sheegay in isaga oo matalaya dowladiisa inuu u yimid sidii ay shacabka soomaaliyeed ay ula qeybsan lahaayeen maxay ahayto murugadii dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho safiirka kenya wuxuu sheegay in maxay ahayto dowladda soomaaliya ay ka jawaabeen baaqaydii ku wajahnaa in dadka loo soo gurmado diyaaradaha kenyana waxay qaadeen lix lix iyo toban ruux oo dhaawacyo qaba si loogu soo daweeyo kenya waxaana ugu dambeyn yimid duulimaad ka socda jabuuti oo gelinkii dambe ee maanta yimid waxaana diyaaradda jabuuti ay siday agab caafimaad iyo dawooyin kala duwan iyadoo la xusuusto maalintii shalay in jabuuti iyo turkiga ay magaalada muqdisho duulimaadyo kala duwan oo caafimaad magaalada muqdisho in adeegyo ay keeneen wasiirka caafimaadka soomaaliya fawziye abikar nuur oo la hadashay v o a waxay sheegtay in daawooyinka la keena maanta inay geen doonaan isbitaalada magaalada muqdisho si loogu daweeyo dadka yaalla isbitaalada ee dhaawacyada kala duwan qaba waa tahay zaynab abuukar aad ayaad u mahadsantaha dhegeystayaal waxay ahayd zaynab abuukar maxamed oo maanta goobjooga ka ahayd garoonka aadacadda markii diyaaradaha ay ka soo degayeen jaamaco weli waxaynu ku guda jirnaa howlahaasi gargaarka eh bal aynu ka nimaadno dhinaca gargaarka dibadda ka yimid oo aynu eegno dhinaca gudaha bulshada rayidka ah ee puntland ayaa ugu baaqay shacabka puntland iyo dowladdu inay ka qayb qaataan gurmadka wax loogu qabanayo dadkii ku waxyeeloobo qaraxyadii magaalada muqdisho wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe ka soo diray guddiyada dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka puntland ayaa kulan ay ku yeesheen garowe ugu baaqay maamulka puntland iyo shacabka in laga qayb qaato gurmadka xooggan ee soconaya si wax loogu qabto dadka ku waxyeeloobay qaraxii muqdisho guddoomiyaha dalladaasi faysal axmed warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay la murugoonayaan ehelada dadkii soomaaliyeed ee ku la'day iyo kuwa dhaawaca ah ee iminka la dabaybayo xambaaraynana qaraxii waxashnimada ahaa ee lala beegsaday shacabka soomaaliyeed ee ku sugnaa iskoyska zooba ee magaalada muqdisho afariyo tobanka bisha guddiga fulinta iyo dhammaan xubnaha golaha guud ee dalladda bulshada reedka ee bunsa waxay tacsi u darayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladii qaraabadii dadkooda ku nafwaayeen qaraxaasoo ka dhacay dalka waxayna ku gaartay guri walba oo soomaaliyeed kana ohsiisay kana murugeysay dhammaan ummadda soomaliyeed qeybyada kala duwan guda iyo dibadba waxaan alla uga baryaynaa caafimaad degdeg inuu siiyo intii ku dhawacantay intii ku dhimatana uu jannada firdowsa ka waraabiyo maamulka puntland ayay ugu baaqeen inay hormuud ka noqdaan gurmadka islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo si loo gaarsiiyo gurmad dalladdu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan dadka reer puntland inay u gurmadaan walaalahooda ku waxyeelooba qaraxa muujiyaana door caawinaad mug leh garab istaagaan dadka dhibaatadu gaarta bulshada reerka puntland waxay ugu baaqaysaa dowladda puntland inay hormood ka noqoto abaabulka saamaynta ay samaynayaan dadweynaha puntland qeybada kala duwan ee socda hadda dadka qarax waxyeeleeyey sidoo kale waxay dadka shacabka puntland kaalintooda inay gaarsiiyaan kana qaataan sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska liita ee masiibada ku dhacday dhaqaale ahaan naf ahaan iyo niid ahaanba bulshada puntland ee bunsa waxay sidoo kale soo jeedinaysaa dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka ah iyo beesha caalamka in xil weyn laska saaro sidii laysugu abaabuli lahaa laysuguna xiri lahaa dhammaan gargaarka socda khaasatanna waxaan usoo jeedinaa dowladda puntland in roolkeeda qaadato ay ku isugu xirayso dhammaan gargaarada la ururinayo ay ku dhacaanna gacmo nabad qaba si ay u gaaraan dadka loogu talagalay hadalka guddoomiyaha ayaa imaanaya xilli gurmad ay sameynayaan qaybaha bulshada sida dhallinyarada magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo oo ku howlan ugurmashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii zoobe waxaa shalay ilaa iyo xalay la maqlayay idaacadda garowe oo dhammaan barnaamijyadeeda u wareejisay sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa dadkana ugu baaqaysay in qof walba uu ka qayb qaato sidii ay gacan u siin lahaayeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb haatana balanu eegno qaar ka mida dadka ku nool qurbaha ee soomaalida ah oo muujinaya sida ay xanuunka ula qaybsanayaan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxaasi ka dhacay muqdisho afar iyo tobankii bishan maalintii sabtidii
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa cabdalla guuleysta caynab mase cabdalla cabdisalaan ibrahim waxaa joogaa wadanka finland vasa kolley maaragtay waxaan aaminsanahay in soomaali dhan ay ka damqatay arrintaas oo maaragtay weligeed waxaanan ka dhicin lagu tilmaamay oo soomaali dhan iskugu soo baxday oo meel walba maaragtay laga da laga dacayadeynaya dadkii waxaas ka dambeeyey kolley ani ahaan ma ahan dad kasoo horjeeda dowladda soomaaliya ee waxa waaye dadkaas dad kasoo horjeeda nabadda ay haystaan dadka soomaalida ah meel walba ay joogaan dadka soomaalida dhanna way u siman yihiin saa aaminsanaha aniga kan maanta jooga jigjiga kan maanta jooga gaarisa kan maanta jooga hargeysa mise maaragtay jabuuti mise soomaali asalaamu calaykum magacay waa muxiidiin cabdi aadan oo jooga frankfort jarmalka fikirkeedaan ka dhiibtay masiibadii ka dhacday muqdisho soomaaliya wallahi waxaan ku tilmaami karaa inay ahayd masiibo qaran oo ummadda soomaaliyeed loogu talagalay in lagu xasuuqo waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilahi raajicuun intii dhimatay allah u naxariiso samir iyo imaan dhammaanteed ilaah naga siiyo inta dhaawacan ilaahi subxaana watacaala ha inoo shaafiyo baan leeyahay madaxda soomaaliyeed kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka waxaan usoo jeedinaya tala ah in ay isku tashtaan waxa weeyaan khilaafaadka dhexdooda ay iska daayaan ummadan soomaaliyeed ee qaarna abaarta baabi'isay qaarna waxa weeyaan qaraxa lagu laayay si loo samata bixin lahaa inay waxa weeyaan ka shaqeeyaan baan usoo jeedin lahaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdirasaaq cali yuusuf waxaan joogaa magaalada colombos ohio ee wadanka maraykanka marka ugu horeysa inna lilahi wa inna ilahi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii qaraabadii iyo ehladii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay masiibadii ka dhacday muqdisho oo aan ahayn waxaan ku tilmaamo waxaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba ka codsanayaa inaynu mido u midoowno cadowgeenna aan inoo kala eegeyn qabiil qabiil gobol gobol qoys qoys iyo birmageydo laakiin kasoo horjeeda jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaan sidoo kale mahad u dirayaa u mahad celinayaa dowladda walaalahan haya turkiga iyo jabuuti asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida qurba joogta soomaalida oo dareenkooga ka dhiibanayay si ay u warkaan qaraxaasi
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada taleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
waa tahay dhegeystayaal halka weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington qeybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo amuuraha maraykanka marka horese
bayaan xalayta ka soo baxay qalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa si xoogla loogu cambaareeyey qaraxii dhimashada badan sababay ee ka dhacay magaalada muqdisho sabtidii afar iyo tobanka bishan oktoobar qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku la-deen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag dumar iyo caruur waxaa sidoo kale aqalka cad warkaasi kasoo baxay lagu sheegay in dadka dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin haystay dhalashada dalka maraykanka maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa dhinaca kale lasoo gebagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jira burburkii dhismayaasha uu qaraxu dhulka dhigay dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof halka dhaawacana uu yahay ilaa iyo saddex boqol oo ruux dhinaca kale waxaa sii socda gurmadka caalamiga ee gaaraya magaalada muqdisho iyadoo ay maanta gaareen dayuurada sida dawo iyo qalab caafimaad kuwa qaarkoodna ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxa muqdisho dowladda maraykanka ayaa muqdisho u dirtay dayuurad sida deeq dawo ah dowladda qatar ayaa iyana geysay dayuurad sida deeq dawa ah taasoo dib u qaaday tiro dhaawac ah kenya iyana waxa ay dirtay muqdisho labo diyaaradood oo sida dawo iyo dhakhaatiir iyadoo soddon ka mid a dadkii ku dhaawacmay muqdishona ay qaadayaan
in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay tira intaasi ka badanina way ku dhaawacmeen kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliiska lagu tababaro oo ku taalla bariga dalka afghanistan saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la keenay goobta tababarku ku socday oo ku taalla magaalada gardees ee gobolka baktika dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay kadib waxaa meesha soo galay rag ku hubaysan qoryo kala duwan oo rasaas ooda kaga qaaday booliiskii xaruntaasi ku sugnaa xamidulaahi haydaayulaahi xamiidi oo ah ganacsade islamarkaana agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeelada soo gaadhay ay ku jireen dad shicib ah oo ugu yaraan toddoba ka midina ay yihiin saraakiil booliiska ah oo uu ku jiro taliyihii booliiska ee gobolka baktika ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ciidamada la magac baxay xoogaga dimuqraadiga syriya oo ka kooban carab iyo kurdiyiin oo maraykanku taageero ayaa gacanta ku dhigay magaalada raqa oo ahayd xarunta ugu weyneyd ee ay kooxda isis haysatay afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga siriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday raqa uu soo idlaaday kadib markii magaalada laga faramaroojiyey ururka isis oo ay muddo xarun u ahayd sidoo kale cornel ryan dillon oo ah afhayeenka isbahaysiga ciidamada maraykanka iyo kuwa siriya ayaa sheegay in magaalada raqa iyo agagaarkeedu ay sagaashan boqolkiiba gacanta ugu jirta kooxda xoogaga dimuqraadiyinta siriya ururka daacish ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka deer al suur iyo hareerihiisa
halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasina kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaananu ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefanada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna ku soo dhowaada doodii gaabnayd waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dekedaha dalka soomaaliya oo muddooyinkan dambe lagu wareejinayo qaarkood shirkado ajnabiya sida d b wall iyo shirkado kale oo dhowaan ay ugu dambaysay dekeda boosaaso sharci ahaan xaq ba u leeyihiin arrintaasi maxayse faa'iida ah oo dadka deegaanka u soo jiidi kartaa walow haatan ay muuqato meelaha qaarkood mudaharaadyo iyo dad la xirxiray oo arrimahaasi ku saabsan gaar ahaan boosaaso oo mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya doctor cali cadaawe oo isagoo ah maareeyaha shirkadda amsas consultanty oo ah shirkad ka shaqaysa khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa doctor cali cadaawe waxyaalaha ugu muhiimsan oo maanta soomaaliya soo food saaray waxaa ka mid ah arrimahan furdooyinkii aada u malaysa in shirkado shisheeye lagu wareejiyey shirkadahaas oo khaasaan gaar loo leeyahay afar dhuumood baan ka fiirin karnaa ama afar qodobood qodob dhinaca sharciga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalahaba afartuba markaad u fiiriso afartuba kumaanu qanacsanin sababtoo ah waxaan u aragnaa in waxaan ay tahay wax si fawdo ah loo baxshay wadamada hore u maray waxaa jira qaab iyo qaanuun waxaa loo maro maalan australia afar sano ka hor shirkadda ugu weyn oo shidaalka baarta oo oo la yirahdo woodside baa waxaa damcay inuu gato shirkad chinese oo la yirahdo sunuk dowladda australia soo faragelisay oo tiri waa inaan ogaanaa yacni khatarta nooga imaan karta afarta qodob aan sheegnay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca sharciyada iyo dhinaca maxaa ammaanka dowladdu xaq bay u leedahay inay waxaan ay iska waafajiso dad aqoon lehna ay ugu dhiibato waxaan sidii loo maarin lahaa iyo sidii heshiis loo geli lahaa maxamed cali xaashi bismillahi raxmaan raxiim yaasi waa ku salaamay adiga iyo biyahooda iyo soomaalidana dhegaysanaysa waxaan anugu leeyahay arrimaha soomaaliya ma barbar dhigi karno hadda adduunyada shaqaynaysa oo hore u madhay oo shuruucdooda iyo iyo cilmigooda oo mid si fiican u shaqayna yahay haddaan ka soo qaadano dekedaha iyo hababka hadda loo bixinayo waxaan rabaa inaan idiin sheego in dekedda boosaaso muddo aan ku dhow labaatan sano la hayay hadalhaynteeda iyo dhismaheeda iyo heshiisyo hore oo jiray oo dowladda imaaraadka iyo maaragtay shirkado kale intaa lagula jiray in hawsha mar la bilaabo waxaa markaa iyaduna xaqiiqadu ay too jidhay in ay dibudhacyo imanayeen dibudhacyadaasuna ay ku saabsanayd waxaan ama in laysla ogaado ama in la sharciyeeyo ama in dowladda dhexe labteedu ay lug ku yeelato ogaato waxa aanu annagu hadda uun intii akhbaar ahaan aanu garanayno ama maqalay ama ognahana waxaa ka mid a in madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweynaha hadda maanta talada haya ay arrinta la socdeen lana sheegayo inay maaragtay ogolaadeen wax laysla saxiixay oo hore loo dhameeyey ay tahay marka arrinta iyada ah boosaaso waad ogtahay waxay ku taallaa meel istraatiijiya oo badda cas iyo badda indian oceanka meel ay iska qabtaan labada badood marka halkaa in laga sameeyo deked weyn oo kontaynarada adduunka ku dejiyo maraakiibta tirada badanoo meesha soo mara waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada muhim u ah iyo maaragtay kahor istaag iyo wax la mida inaan meeshii lala imaan baa loo baahan yahay walaal meeshaan wax loo danaynayo ma jirto dad soomaaliyeed meeshaan waxa weye waxa la bixinay waxa weeye laba boqol oo sano ilaa saddex boqol oo sano wixii kayd soomaali ay lahaan lahayd khatarta ka imaan karta aad bay u wantay labada dhinacba dhinaca puntland iyo dhinaca somalilandba markaanu ka fiirino dhinaca sharciga dowlad la aqoonsan yahay oo waxaan saxiixdayna ma jirto arrimahan waxa weeye arrimo aada iyo aada u fuquuqan oo nimankan dowlad goboleedyadu ay ku dhaqaaqayaan oo aada u qalloocan oo xataa sharciyan markaad u baarto ay khaldan tahay midda kale nimanka la leeyahay d b world horta nimankan ma taqaanaan si fiican d b world waa shirkad weyn waxay isku dayday maraykanka inay ka gadato furdooyin saas oo kale ah dowladda maraykanka soo dhex gashay oo tiri ma gadan kartaan boqol kiiba boqol laakiin waxaad gadan kartaan saami ka yar boqol kiiba konton maxaa ku maxaa u diiday soomaaliya inay saa u fikirto iyo dowlad goboleedyada saa u fikiraan australia sidoo kale d b wal waxay isku daday furdooyinka melbourne port iyo inay gadato sidoo kale kadaalika dowladdaa soo dhex gashay waxay tiri waad gadan kartaan laakiin waa inaad saami ku yeelataan maaha inaad boqol kiiba boqol aad yeelataan waxaa aada u simaxdin badan waxa weeye meeshaan maxaa etoobiya soo dhex gashay midda kale yaa siiyey etoobiya boqol kiiba sideed iyo labaatan iyo boqol kiiba sagaal iyo labaatan sagaal iyo toban d b wal la bixisay iyadoo xataa aysan kala hadlin dowlad goboleedyada waa maxaa kaa hadlay waxa waa soomaaliya iyo puntland labaduba waa qalloocan yihiin sababtoo ah heshiiska waxa weeye waxaad u malaysaa inuu dhinaca u jeerjeero waxaan u malaynayaa horta waxaa loo baahan yahay in wadanka hore loo mariyo wadankana hore waxaa u marin kara oo keli ah in la helo investment iyo shirkada bribada oo shaqo qabta waayo dowlad intay iyadu timaado dhaqaale la imaanayso oo shaqo qabanaysa oo dekadihii iyo ceyrboradii dhisaysana ma jiro waxaan anugu ogahay oo aan anugu in badan xataa aan goobjooga ah in dekada iyo ceyrboorka boosaaso layiri hala dhiso dadkoo dhamme ay sugayeen nasiib wanaag airboorkiga boosaaso waa la dhisay airboorka markii la dhisay oo aan sugaynay in dadku wada farxad iyo soo dhoweyn iyo rayrayn ay la yimaadaan waxaa timid markiiba in mucaaradima kacday war dadku marka maxa ay doonayaan anugu si fiican waxay u baahan tahay in la fahmo kow dekedan hadda boosaaso waxa weeyaan doonyo yaryar baa ku xirmay mana aha deked sii jiri kadha waa deked laga yaabo inay hadeer ay xabaalanto oo wax yar markab yar kaliya ayaa markab ahaan soo geli kara marka war dekeda tanu sidaan ma ahaan karayso haddii hadda soddon sano nimankaa lala saxiixday boqolaal sano walaalkay sheegay laakiin soddon sano oo dekedan dhismaheeda iyo wada faa-iidaysadkeeda uu jiro waxa weeyaan aniga waxay la tahay gacmo furan in lagu soo dhoweeyo reer puntland ay kusoo dhoweeyaan guud ahaanna ay soomaalida kusoo dhoweyso waxaa jira hadda in wax inoo hagaagaan baan doonayna inaan meesha iska fadhino nelaha khayraad baan leenahay adduunkuna sidaan ma ahaanayo marka inaan dadkeennii u samayno infrastructure laysku hadlayn karoo macno leh oo dhismo loo sameeyo dadkii shaqo loo abuuro waxa weeyaan inay tahay laga maarmaan baan filaya cali cadaawi waxaad muuqatay in dad badan oo soomaaliya ay dibadaha u baxeen oo meelaha dekadaha leh iyo kaabayaashii dowladdii dhexena ay burburtay inta howlahan maamul goboleedyadu ay wadaan waa fursad dadku ay ka faa'iidaysan karaan buu leeyahay hase yeeshee xagga sharciyadda in la hagaajiyo wax laga qabto ma diidana taa maxaad ka leedahay walaal horta soomaalida dibadda joogta wadanka waxaa loo soo diraa lacag gaaraysa laba bilyan oo dollar sanadkii lacagtan baa ka badan soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa ee waxay u baahan tahay hoggaan fiican inay isku xishoodaan hogaamiyayaasha maanta soomaaliya haysta khaasaan dowlad goboleedyada in waxaa la yidhi gaaja aysa bakti looma cuno waxay ku dhaqmayaan waxa weeye wiilashan carabta oo wadankan carab syriya iyo qatar iyo iyo sacuudiga hadda dhibka kala haysta waan ognahay iyo yeman dhulka ka jira waxa weeye dhibkiiba hadda adagana noola soo kordhaceen walaalayaalow 1971 baa la asaasay nimankan ugu leeya cimaaraadka waa dowlad yar december labadeedii baa la asaasay federationkaas dhaqaalo yar ay heleen dhaqaalahaas xoogaa yariisoo maanta nugu dhaamaan bay annaka maanta nugu lugoynayaan anigu waxaan odhan lahaa dowladda puntland oo imaan doonta inay sharcigan lahaadsho oo ay dib u celiso midda kale sabool yaraa lagu siiyey saddex boqol iyo lixdan sideed milyan dollar waxa weeye nimankan somaliland iyo nimankan puntland jooga hogaankooda inay caqli yeeshaan war haddaadan waxaan garanayn rag waxaan yaqaano specialist baa jooga u yeerta hanila taliyaan
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheero inoo soo diyaariyey ina la socodsiinayay doodaasi gaaban halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso waa hagaag haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inaannu saxiixi doonin warqad saddexdii biloodba uu mar saxiixi jiray taasoo caddaynaysa in dalka iiraan uu hoggaansamayo qodobada heshiiskii dalkaasi uu la galay dalalka awoodda badan ee lixda ah ee maraykankuna uu ku jiro heshiiskan oo laba sanno jirsaday ayaa madaxweynaha maraykanku uu arkaa in maamulkiisaga ka horreeyey obama uu iiraan aad ugu dabcay madaxweyne trump ayaa sheegay in cunaqabatayn cusub la saari doono qaybo ka mida ciidanka iiraan haddaba faahfaahinta tallaabada madaxweyne trump falcelinta iiraan iyo halka uu heshiiskani ku dambayn doono ayaan ka waraystay ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaani oo gobolka minnesota ee dalka maraykanka ku sugan walaal donald trump doorashadii ayuu ku galay bayskiisa iyo taageerayaashiisuna waxay sugayaan inuu donald trump heshiiska nucleerka inay iiraan aysan samaysan ayadana loogu bedelo energy power ee ay la galeen lixda waddan oo adduunka ugu waaweyn oo shanta golaha ammaanka ku jirta iyo waddanka jermalka marka lagu daro heshiiskaas waxay ballantu ahay in marka saddexdii biloodba in la keeno lixda wadanna ay mid walba iiraan shaqaday qabatay ma fiican tahay ma xun tahay inay yes tiraahdo shantii waddan oo kale waxay yidhaahdeen saddexdii bilood oo lasoo dhaafay iyo siday soo riboort garaysay i e edu ama hay-adda qaabilsan daaqada nawowiga ah ee xarunteedu tahay vienna siday soo riboort garaysay iiraan shaqo fiican bay qabatay wax dulduleelaa may maysan yeelan shaqadeeduna waa wanaagsan tahay waddan walbo shanta kale ka mida shiinaha ruushka faransiiska jermalka mid walba wuu saxiixay iyo ingiriisku waxaa diiday maraykanku saddexdii bilood oo rootiinka ahayd inay saxiixaan wuxuuna u diiday madaxweyne obama cafwan madaxweyne donald trump arrimo siyaasadeed oo asaga uu aaminsan yahay inay iiraan ay ciyaar ku ciyaartay madaxweynihii obama heshiiskaana uu yahay heshiis lagu dhacay maraykanka waan gartay tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa tillaabada xigta waxay noqonaysaa walaal maxamed in ay congaresska maraykanku ay tasdiiqiyaan heshiiskaas weli heshiiska america kamaysan noqon laakiin in ay ayagu go-aan ka soo saaraan in heshiiskan laga noqonayo taageeradeedana way adag tahay waayo donald trump siduu xabsiga u qabsaday xukunkaba ilaa hadda muusan baasin hal sharci oo waaweyn ama wax lagu tilmaami karo congaresska kamuusan baasin marka inuu baasin karo in iiraan loo wada gooyo xiriirka oo heshiiska laga wada baxo taasna kuweshin baa ku jira maamulkiisa xataa waxaa lagu xamanayaa sida wasiirka arrimaha dibaddu inaysan tilaabadan xiriirka loo tilaabadan lagu joojiyay saxiixii saddex biloodlaha ahaa inay xoogaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku arrintaa aysan ka helin baa baa la riboort garaynaya waan gartay iiraan maxay ka tidhi tallaabadan maraykanka iiraan waxay ku adkaysatay inuu heshiiskani yahay heshiis wanaagsan oo ay la gashay adduun weynaha ayadoo loogu bedelay inay enerjigeeda wadato waxay kaloo aflagaado ku dhufatay madaxweyne trump oo ay yidhaahdeen muu yaqaano ama lama socdo heerarka sharciga adduunka uu marayo oo ah itifaaqiyadaanu inaysan ahayn itifaaqiyo ka dhexaysa iiraan iyo maraykan ee ay tahay mid ka dhexaysa adduun weynaha iyo iiraan taasuna ay ka dhigayso maraykanku hadduu ka baxo xataa inuu heshiisku socon karo taas waxaa kusii taageeray iiraan mowqifkeeda wadamada ruushka iyo shiinaha ay ugu horeeyaan iyo hay-adda i a a oo iyaduna tilmaantay iyaguna tilmaameen wadamadaas in iyo riyo iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo jarmalkuba in heshiiskaanu yahay heshiis caalamiya iiraanna ay shaqadii laga rabay ay wadato maraykankuna midaan asaga ay u gaar tahay hadduu ka baxayo iyo hadduu ku jirayo waan gartay ma laga yaabaa haddii maraykanku cunaqabatayn ku rogo ku soo rogo iiraan in iiraan ay dib u bilowdo barnaamijkeedii nuclearka maraykanku madaxweyne trump wuxuu ballan qaaday wuxuuna ku tilmaamay iiraan inay dictaatoriyad tahay wuxuu ballan qaaday in cunaqabatayn cusub uu soo diyaarinayo oo iiraan la saarayo gaar ahaan xarasi thawri ama ciidamada kacaanka ee qaranka difaaca iiraan hase ahaatee ruushka iyo shiinuhu waa diideen in cunaqabatayn cusub la saaro iiraanna way u badan tahay haddii furfurnaantan iyo isdhexgalkan adduunka ay muujisay haddii la weeraro ama cuquubaad cusub lasoo saaro in ay tahay inay inqilaaq samayn doonto ama iyadu isxiri doonto oo wadahadallada joojin doonto waa mid macquula laakiin fii dille uu joogo madaxweyne xasan ruuxaani waxaa loo badinayaa inay diblomaasiyadda doctor jawaad dariif iyo ay wasiirka arrimaha dibadda iiraan ay socoto maxamedow qolada keliya oo heshiiskan in laga noqdo u sacabatumaysa waa wadamada israa'iil sacuudiga iyo imaaraadka ayagoo ku booriyey maraykankana inuu uu heshiiskan ka noqdo marka adduunkuna nabad buu hadda dareemay markii heshiiskan iiraan lala galay iiraan way iltizaam bay samayso shaqadii way kasoo baxaysay saddex bilood walba waxaa la fiirinayay performancegooda iyo shaqadoodu inay si fiican u socoto oo wixii lagu heshiiyey ay iiraan multazima ku tahay boqolkiiba boqol waxaa la qiray labadii kun iyo shan iyo tobankii markii heshiiska la siixay bartamaheedii ilaa maantay to labaiyo kun iyo toddoba iyo tobankii dhammaadka uu sii socdo inay iiraan multazim ku ahayd aysan jebin saddex bilood walbaba routine check upkii lagu sameeyana ay ku baastay maantayta madaxweyne donald trump meel aanan dhib jirin ayuu dhib ka raadiyey iiraan oo bartner adduun noqotay oo kala dagaalamaysa maraykanka arrimaha argagixisada ee ciraaq iyo waddanka ee suuriya dilaysaday in in maantayto mawduuc kala la galo oo iiraan oon dembi gelin dembi loo raaraadiyo waa arrin maraykanka xataa siyaasadiisa adduunka la dhihi karo xiriiradiisa yaraynaysaa kana dhigaysaa maraykanka cusla siyaasiya ama inuu keli ku noqdo go-aankiisa iyo kuwa u saxabatumaya keliya mooye wadamada waaweyn oo saaxiibada maraykanka laha sida faransiiska ingiriiska jarmalka hadduu ka leexdo waxa ay ku boorinayaan inuu maraykanku qaato waxay loo badinayaa inuu maraykanku geli doono cusla siyaasiya oo ah in keligiis uu noqdo oo nin gooni u taagan noqdo
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo diiday inuu saxiixo warqad caddaynaysaa in dalka iiraan uu u hoggaansamayo heshiiskii laba sanno ka hor uu dalkaasi la saxiixday lixda dal ee awoodda badan ee dunida intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystalan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad kala socotaanna waa washington weli waxaanu aanu ku noqona dhegaystayaal wararka la xiriira qaraxii muqdisho ka dhacay sabtidii aanu soo dhaafnay maanta waxa ay ugu dambeysay saddexdii maalmood ee dowladda soomaaliya ay sheegtay in baroordiiq qaran loo qabanayo dadkii dhisma qaraxaasi ku waxyeeloobay dhimasho iyo dhaawac intaba waxaana ay tirada saxdaa ee dhimashada dowladdu ku sheegtay laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof halka dhaawacana uu noqday saddex boqol oo qof ilaa iyo hadda wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan goordhow inooga soo diray magaalada muqdisho olole nadaafadeedda ayaa ka bilowday goobtii uu qaraxu ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee iskuuska soobe iyadoo dhallinyaro fara badan oo isxilqaamana ay ka qayb qaadanayaan dhinaca nadaafadda dhallinyaradan ayaa nadiifinaya waddada iyo burburka dhismayaasha waxaana tani ay xambaarsan tahay dareen muujinaya isku duubnida dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana goobtu qaraxu ka dhacay ay ahayd meel aada u doorsoontay islamarkaana ay yaalaan haraadiga hilbaha dadkii ku dhintay dhismayaasha burburay iyo agabyo kale guddoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa ku ammaanay dhallinyarada isxilqaantay ee gurmadka u sameynaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaana guddoomiyaha uga mahad celiyey dhallinyaradani howsha ay hayaan calaamadda maanta aan samaynayno ma ahan keliya nadaafadda oo aan hagaajinayno jidka keliya ma aha keliya inaan ka dhidina dhibka dhacay waxay tahay waxaan qalbiga u qaboojinaynaa dadka dhaawaca xanuunka badan uu soo gaaray ama dadkooda ku dhintay ama dadkooda ka dhaawacmay intaan qof oo isku soo baxday oo rabto waxa meesha ka dhacay inay wax ka qabato hadday noqon lahayd nadaafad ahaan hadday noqon lahayd mooral ahaan iyo haddii ay noqon lahayd dadnimo ahaan intaas ayaa dadkaas qalbiga u qaboojinaya shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhallinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen gaar ahaan muqdisho joogeen in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxday sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa dhallinyarada magaalada muqdisho ku booriyey inay qayb lexaad le ka qaataan dhinaca amniga arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilinno amniga waxa nugu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadana maskaxdiisa uusan qaadan karinna nugu dhacay qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa haddii uuba seexda lama seexda waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday midnimo iyo inaan amniga u hiilinaa uga jawaabi karnaa dowladda soomaaliya ayaa horey ugu baaqday saddex maalmood oo baroor diiqa oo maanta ay ugu dambayso waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ou sheegay maalinimada berri ah in laysugu soo bixi doono bannaanbax aad u ballaaran si loogu muujiyo dareenka naxdinta lahaa ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iidaysto maalinta arbacada oo berri ah galabtii waxaa la samayn doonaa tacsi oo laisugu soo bixi doono dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshaan ka dhacay waan hubaa dhammaan qof walboo soomaaliya qof walboo muslima qof walboo bini'aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaaray waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroordiiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan sida magaalada oo baariis istanbuul iyo sidoo kale magaalada toronto dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen magaalo walba oo samaysa waa u mahad celinaynaa muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaaheshay dadkeediina waa ka heshay dadka adduunyadana waa ka heshay dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa sheegay inay sii korortay dhimashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe waxaana uu sheegay inay tiradu ay kor u dhaafayso laba boqol iyo siddeetan ruux nambarka dadka geeriyooday oo habeen hore waxay ahayd laba boqol iyo toddobaatan iyo lix kadib waxaa ku darsoomay shan waxay noqdeen laba boqol iyo koob iyo siddeetan waa la socotaanoo maalin walba waxaa dhici karto dad weli muxuu aha ama geeriyooda annagana aanan garanaynin oo familkii qoysaskii inta qaateen duugeen laakiin tirada la hubiyey ilaa iyo hadda waa laba boqol iyo koob iyo siddeetan dhaawacana waxaa la sheegay saddex boqol inay gaarayaan marka ummadda soomaaliyed meel walbay joogto waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhaawaca iyo dadka dhintay eheladooda iyo qoyskooda loo gargaaro waa la socotaano meesha dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad runtii noloshooda caadiga ah ee muxuu ahaa ka raadsanayay dad ganacsato ah dad haween u badan oo runtii ama shaah karinayey ama shidaal gadayey ama qudaar runtii dadkaas iyaga ah oo naga baxayna waa dareemi kartaan qoysaskoodii iyaga keliya u maqnaa marka ummadda soomaaliyed waxaan rabnaa dadkaas iyo eeladoodii in wax lala gaaro dowladdu waa dadaalaysaa laakiin haddana waa masiibadan qaran waa mid nooga wada baahan dhammaan shacabka soomaaliyed inay kaalintooda ka qaataan si kastaba ha ahaatee waxaa weli soconaya gurmadka loo samaynayo iyo gargaarka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho oo dadka badan ay ku waxyeeloobeen axmed xasan colaad v o a muqdisho
guud ahaan idaacadeedii fiidnimo waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa jaamac buulo jaamac iyo sahre ciidle nuur iyo dhammaan asxaabtii v o a ka qayb qaadata idaacadda oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo